habeen wacaanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo arbaca ah bisha abriilna ay tahay laba iyo toban sanadkuna yahay laba kun toddoba-iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idiin daadahinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinada hay-adda lacagta adduunku ka soo saartay xaaladda dhaqaalaha ee soomaaliya waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya oo wacad ku maray in laba sano gudahood looga guulaysto ururka al-shabaab waxaan idiin sheegaynaa liidershipka dadka madaxu al-shabaab toban sana dagaalaysay annagu diyaar waxaan u nahay haddaan nahay dowladdii haddaan nahay shacabkii soomaaliyeed haddii aad nabad qaadan weydaan in meel alla meesha joogtaan aan idinkugu imaano hadduu ilaah yidhaahdo waxaan xaqiijinaynaa muddo laba sano ah shabaab inaan dalka ka cirkarno hadduu ilaah yidhaahdo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelanay kabtanka doon ay qabfaasheen burcadbadeed kaas oo ka mid ahaa shaqaale maanta laga soo badbaadiyey burcadbadeeddaasi I say my family so happy and no no worry about me because I am now in good.
waxau yidhi waxaan u sheegayaa qoyskayga inaan aad u faraxsanahay ha iga walaacina aad baan u wanaagsanahay insha allaahu berri ama caawa ayaan dib u shiraacan doonaa safarkaygiina aan sii wadan doonaa
xubintii caafimaadka iyo qoyska doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka kabtanka doonta alkowsar oo ay soo afduubteen burcadbadeedda soomaalida ah ayaa waraysi gaara uu siiyey idaacadda waxa uu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ugu dambayn ay soo furtaan ciidamada amniga ee soomaaliya waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay inuu qoyskiisa u sheegayo inuu aad ugu faraxsan yahay inay nabad qabaan isaga iyo toddoba kale oo ka mid ahaa shaqaalaha oo ay beriga geysteen burcadbadeedda soo afduubatay kabtaanka oo lagu magacaabo saalim cismaan oo koob iyo soddon jira waxa uu v o eda u sheegay in toddoba burcadbadeed ah ay soo afduubteen doontiisii isaga oo ku sii jeeday magaalada boosaaso kana yimid magaalada dubay sidii uu dhacay howlgalkan lagu soo badbaadiyey shaqaalaha waxaa warkan nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq howlgalka ciidamada galmudug ay qaadeen oo ahaa mid qorshaysan ayaa lagu doonayay in lagu soo furto muwaadiniin u dhalatay dalka hindiya oo la socotay dooni ganacsi oo u ranayd magaalada kismaayo taasi oo dhowaan kooxa burcadbadeed soomaaliya ay kasoo afdubteen badweynta hindiya ciidamada galmudug oo ay weheliyaan kuwa nabad sugidda dowladda soomaaliya qeybta galmudug ayaa laba maalmood oo ku hareeraysnaa kooxihii afduubka u haystay shaqaalihii doonida kadib markii burcadda toban ka mid a shaqaalihii doonidaasi la socotay ay sideed ka mid a kala soo degeen islamarkaana ay la soo aadeen dhanka beriga gaar ahaan deegaanka qararow oo leh boohlo lagu dhuumaalaysan karo waxaana ciidamada galmudug u suurta gashay muddo kadib inay si nabada kusoo furtaan shaqaalihii ayna gacanta ku dhigeen kooxihii burcadda ahaa ee afduubka u haystay ajaanibta gudoomiyaha degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed faad oo mas-uuliyiintii qararow u tagtay soo badbaadinta ajaanibta la socotay doonidii shixnadaha ganacsi u waday ganacsatada soomaalida ayaa v o eda u sheegay in si nabada ay kusoo badbaadiyeen ajaanib afduubka loogu haystay deegaanada galmudug kadib dadaal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada galmudug iyo duqeyda dhaqanka kuwa oo kolkii dambe ku guulaystay in gacanta ay kusoo dhigaan shaqaalihii doonida ganacsi la socotay
hadda meelay ku gabanayeen anana kaga dabategeynay ugu dambayntiina gacantaan kusoo dhignay ayna wax dhiba dhaceen falalkan weerarada ayaa u muuqanaya ifafaalo burcadbadeed oo mar kale kasoo ifbaxaya xeebaha soomaaliya oo muddo sanada ka hor si xowliya uga socday hase ahaatee labadii sano ee lasoo dhaafay aysan jirin wax afduub ah oo ka dhacay badweynta iyo xeebaha soomaaliya
warmirtiyeed ay soo saareen xafiiska midowda yurub ee soomaaliya ayay kaga hadleen xukun dil ah oo dhowaan maamulka puntland uu ku filiyey shan qof oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin ururka al-shabaab warkan ayaa lagu sheegay in iyadoo midowda yurub uu si adag u cambaaraynayo dhammaan ficilada argagixisada ah islamarkaana ay taageerayaan xukunka caafimaadka qaba ee loo raaco nidaamka sidoo kalena ay ka soo horjeedaan mabda'a xukunka dilka ah sifo kasta ha ahaadee iyagoo intaasi ku daray in midowda yurub ay xukunka dilka ah u tixgelinayaan mid xanuun badan iyo ciqaab bani aadamnimo aan ahayn taasi oo burburinaysa bay yidhaaheen in laga hortago dembiyada islamarkaana muujinaysa dafiraad sharafta dadka oo aan la qaadan karin waxaa kaloo midowda yurub ay ku sheegeen warkoodan in fashil kasta oo dhinac oo dhici kara ka dhici kara goob kasta oo ka mid ah hanaanka cadaaladdu uu yahay mid aan laga soo waaqsan karin sidoo kalena waxay sheegeen in midowda yurub ay soo kordhayso walaaca ay ka qabaan soo noqnoqoshada adeegsiga maxkamadaha militariga ee soomaaliya iyagoo oo puntland iyo dowladda federaaliga ahna ugu baaqay inay aqbalaan inay aqbalaan joojiyaan xukunka dilka islamarkaana ay xaqiijiyaan in dadka rayidka ah la hubiyo ka hor maxkamadda madaniga gebagabadii warkan ayaa lagu sheegay in midowda yurub ay ka go-an tahay xoojinta nidaamka cadaaladda soomaalida kor u qaadidda ku dhaqanka sharciga iyo cadaaladda muwaadiniinta soomaalida islamarkaana ay eegayaan inay taageeraan maamulada soomaalida hirgelinta sharciga in meesha laga saaro adeegsiga xukunka dilka
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan sanduuqa lacagta adduunka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in abaarta ka jirta soomaaliya ay si weyn u saamaysay dhaqaalihii dalka sanduuqa ayaa sheegay in abaartu ay qayb ka tahay dhibaatooyinkii hore u haystay dhaqaalaha soomaaliya oo ay ka mid tahay shaqola'aanta iyo weliba jiritaan la'aanta sharci maaliyadeed oo si wanaagsan u haga dhaqaalaha xuseen barre ayaa soo akhriyey warbixintaasi noona soo jeedinaya warbixinta sanduuqa lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in abaartu ay si ba'an u saamaysay dhaqaalihii soomaaliya waxaana la xusay in dad ka badan lix milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macaluul iyagoo u baahan kaalmo deg deg ah warbixinta ayaa lagu xusay in soomaaliya ay saameeyeen dagaaladii sokeeye waxaana dhibtaasi ku soo biiray mushkiladda abaarta waxaana ay warbixintu tilmaamaysaa in lagama maarmaan ay tahay in deeqbixiyayaashu ay gargaar maaliyadeed u fidiyaan soomaaliya iyadoo oo sida uu sanduuqa lacagta adduunku uu sheegay uu dhaqaalaha soomaaliya ku tiirsan yahay intiisa badan lacagta ay qurbajoogtu xawilaan iyo maalgashiga ay gudaha dalka ka sameeyaan sanduuqa lacagta adduunka ayaa tilmaamay in tan iyo sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu caalamku ugu deeqay soomaaliya lacag ka badan afar bilyan oo dollar waxaana uu sanduuqu tilmaamay in xukuumadda soomaaliya ay ku dadaalayso in dhaqaalaha dib loo nooleeyo oo ay dadku shaqo helaan waxaana tallaabooyinka la qaaday ka mid ah hindisaha sharciyo hagaya maaliyadda sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegay in soomaaliya ay si dhow ula shaqaynayaan tan iyo intii ka dambeysay labadii kun iyo saddex iyo tobankii oo uu dib u soo noolaaday xidhiirkii wada shaqayneed ee u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo sanduuqa lacagta adduunka sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digay in abaartu ay wiiqi karto kobaca dhaqaalaha soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo soo akhriyey warbixintii sanduuqa lacagta adduunka oo soo saaray war uu soo saaray ku sheegay in abaarta ka jirta soomaaliya ay si weyn u saamaysay dhaqaalihii dalka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
sidii aad warkaba ku maqlayseen shaqaalo u dhashay dalka indiya oo la socday doon ay afduubeen budhcadbadeed soomaaliya ayaa iyagoo badqaba laga soo daayay budhcadbadeeddii afduubatay shaqaalahan oo ah siddeed qof ayaa haatan ku jira gacanta ciidamada maamulka galmudug dhinaca kalena waxaa idaacadda v o a ay waraysatay kabtanka markabkaasi oo sheegay inuu aad u faraxsan yahay soo daynta ay soo daayeen ciidamada amnigu waryahayaga haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo samata bixiyey shaqaalihii la socday doon laga leeyahay dalka hindiya oo lagu magacaabo ms alkowsar taasi oo labayo toban maalmood ka hor lagu afduubtay xeebaha soomaaliya howlgalkan lagu soo furtay shaqaalahaasi ayaa subaxnimadii saaka waxa uu ka dhacay gobolka mudug degaan lagu magacaabo dugaaley gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad oo ka mid ah madaxda hogaaminaysa howlgalkaasi ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen howlgalku wuxuu u dhacay markii hore waxaa isku dayay hab nabadeed in nimankan looga qaado oo ay samaynayeen odayaal dhaqameed soomaalida oo deegaanka ah lasidaro way ku guuldaraysan markii kuguuldaraysan go-aan waxaan qaadanay inaan tallaabo qaadno shalay subaxiyaana bilownay markiibana waxay kala carareen meeshii lagu ogaa waa iska daba soconay xalay oo dhan waa daba soconay saakay waxaan soo helnay sagaalka subaxnimo meel bacaada ah oo ku taala tuulo la yihahdo dugaale ayaa kusoo qabanay marka say wax u dhaceen may iyagunbaa isdhiibay mise way hurdayeen mise se- say wax u dhaceen may waa la hareereeyey nimanka oo way daalanaayeen sababto xaal oo dhan daba soconay meeshay galaan waa ka daba tegaynay marka markii ugu dambeysay bacaad aada u ballaaran oo socod dheer aan ku galnay oo ciidanka saf ballaaran ay ku socdaan ayaan ku helnay sidii aan kusoo qabanay ciidamadan ayaa soo samata bixiyey shaqaalaha lagu haystay deegaankaasi oo tiradoodu dhan tahay siddeed xubnood shaqaalahaasi waxaa hogaaminayey kabtankii markabka saalim cusmaan waraysi gaara oo siiyey idaacadda v o a ayuu kaga hadlay inuu aada u faraxsan yahay inuu soo badbaado isaga iyo shaqaaluhuba I say my family so happy and no no worry about me because I am now in good and inshallah maybe waxa uu after yidhi waxaan u tomorrow, sheegayaa yeah, qoyskayga tonight inaan I aada u will faraxsanahay be- ha iga walaacina aad baan u wanaagsanahay insha allahu berri ama caawa ayaan dib u shiraacan doonaa safarkaygiina aan sii wadan doonaa waxa uu ii sheegay kabtan saalim cusmaan inuu ka yimid magaalada dubay uuna u socday magaalada boosaaso doontuna ay waday baabuur iyo agab kale waxa uu sheegay inuu inta u dhaxaysa dubay iyo boosaaso uu isaga kala gooshayey muddo saddex iyo toban sano ah weerarkanina uu yahay kii ugu horreeyey ee ku dhaca doontiisa seven person in Paris in coming to board with the weapons, and he he say, now I will do wherever going.
waxa uu yidhi Okay.
toddoba qof oo budcadaha ayaa noo soo kortay doonta iyago oo wata hub waxayna dhaheen annaga ayaa idiin sheegayna halka aad tegaysaan waxay nagu amreen inaan u boqollo dhinaca magaalada hobyo kadibna halkaasi ayaan baroosin ka dhigtay guud ahaanna waxaan ahayn toban qof siddeed ayay ku amreen inay soo raacaan oo ay dhinaca berriga aadaan laba qofna waxay ku hadheen doonta waxa uu sheegay inay muddo sagaal casho ah ay ku sugnaayeen berriga mas-uuliyiinta galmudug ayaa sheegay inay soo qabqabteen dhammaan raggii burcadbadeed ahaa ee qafaashay shaqaalahaasi iyo markabkii la socday oo maalintii isniintii ay la wareegeen ciidamada amnigu guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad ayaa mar kale ka warramaya tallaabooyinka ay qaadeen dhammaantood waxay ku jiraan gacanta ciidamada iyo aniga ay nala socdaan waxaan rabnaa hadda qadan meel ka siinaynaa markaan qada siina kadibna waxaan u wadaynaa gaalkacyo kabacdi maxaa ku dhacaya nimanka burcadbadeeda waa la ciqaabaya sharcigaana la marsiinaya waayo dembi waxay galeen international crime ah xuquuq bini aadan ay ku tunteen dadaan dembi lahayn oo masaakiino ay iska qafaasheen waxay ka dhaga adeegeen wanaagii oo maanta loo soo jeedi marka taas sharciga wuxuu ka qabaa la marsiinaya khubarada dhinaca badaha ayaa aaminsan in falalka burcadbadeedu ay ku soo noqonayaan xeebaha soomaaliya laakiin dhinaca kalena waxaa muuqata in maamulada soomaalidu ay xilligan diyaar u yihiin la dagaalanka burcadbadeeda
wariyahayaga haaruun macruuf aad buu mahadsanyay waxayuu nala socodsiinayay warbixin ka hadlaysay siddeed xubnood oo ka mid ah shaqaale saarnaadoon dhowaanaha mako afduubneed xeebaha soomaaliya oo maanta ciidamada amniga ee galmudug ay soo furteen haddaba maamulada puntland iyo galmudug oo horey ay uga howlgeli jireen burcadbadeeda islamarkaana ay ku haysan jireen shaqaalaha ay soo afduubtaan ayaa la dhihi karaa waa ay ah, markaasi ka joojiyeen sidii hore ama ay ka gaabiyeen sidii hore kadib howlgalladii ugu dambeeyey ee burcadbadeeda looga fakiyey maraakiibta iyo weliba shaqaalaha su-aashaas iyo kuwo kale ayaa jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay maxamed yuusuf xaashi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug
waxay ku dhalatay markii ay qabsadeen dooni ganacsato u rarnayd soomaaliya halkaas oo ay ku qabsadeen eh, burcadbadeedu isla markaasna eh, aan bilownay in aan xiriir samayno sidii aan eh, ugu hortegi lahayn waa gartay markaas kadib ayaan maaragtay hadba stageskii aan marnay oo xiriirkii iyo maaragtay markii aan ku weynay wadahadalkii aan weynay aan maaragtay eh, waxaan samaynaa howlgal hadda sida muuqata burcadbadeeda muddo ayaa eh, dhaqdhaqaaqoodii uu hakaday laakiin muddooyinka ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqya ayaa jiray laakiin waxaad u malaysaa in maamuladu ay isku tashi markan gaarayaan oo iyagu ay si gaar ahaaneed diiradda u saarayaan sidii burcadbadeedaasi ay ula dagaalami lahayn halkii markii hore ay adkeyd in burcadbadeeda ay maamuladu si gaara ula dagaalamaan arrintani maxay ku dhalatay baa la dhihi karaa arrintaani waxay ku timid eh, kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka kalluumaysta deegaamada ay degan yihiin ayaa waxaa ku dhacda shabaqa ay dhigtaan badda oo ay ugu talagalaan inay ku kalluumaystaan ayaa doonyo kalluumaysi sharci darro ah ku mara deegaamada ayaa wuxuu ka baabi'iyaa shabaagadihii ay dhigteen iyo macnihii wixii ay ku raadsanayeen noloshooda sidaas ayaa caradii markaas ay caroodaan ayay waxay isku bedeshaa in ay maraakiibta afduubtaan maadaama aad adigu leedahay dhibaatada waxay ka timid kalluumaysiga sharci darrada ahi arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan ama aad ilaayo hadda aad doonaysaan inaad ka qabataan si fiican waa mahadsan tahay sida aada la socotaanba waddanku weli ma uusan gaarin isku filnaansho oo uu capable u noqdo in uu difaacdo xeebihiisa dhinacii federaalka weli awoodoodii waa yar tahay maamul goboleedyaduna waa sidoo kaleeto isla markaas ayaanan awood u lahayn in aan controlno zonka aan anagu aan leenahay tabarteedu way yar tahay hadda ayaan bilownay labadii bilood u dambeysay inaan movementkii sameyno badda galno oo dooyna aan soo qaban marka awooddii marka mar walbaba nooma saamaxayso in aan koborgarayno deegaankii oo dhan ilaa marka inta aan ka xoogsanayno dhibaatooyin badani way dhacayaan waa tahay awoodda aad leedihiin oo ku aadan in aad ka hortagtaan ama marka ay dhacdo shil noocan oo kalea oo inta lasoo afduubto dad ajaanib ah oo deegaanada galmudug ay maraakiibta maduunyuhu ku soo xirtaan oo aad ka daba tagtaan arrinkaasi aad ku joojisaan inaysan mar kale dhicin intee bay gaarsiisan tahay rajada aan ka qabno waxa ay tahay in aysan ku dhiiran dhalinyarada dambe macnihii maanta wixii ka dambeeya inaysan ku dhiiran inay intay badda galaan ay soo qabsadaan maraakiib sababtoo ah ciidanka ilaalada xeebaha keligiis howlgalka ma samaynin waxaan la kaashanay ciidanka booliiska degmada obio iyo ciidan daraawiish ah oo meesha u tegay kormeer intaas ayaa iskaashatay oo macnihii howlgalka markay arkaan marka dhalinyaradu in hawshaasi ay la sameeyey baqdin baa imaanaysa haddii marka awoodda annaga as ciidankii ilaalada xeebaha aan helno awood aan ku xabadi karno in aanan aysan badda gelinin waxa weeyaan way ka sii wanaagsaanaysaa weliba waxaan odhan lahaa dhalinyarada ku fakeraysa inay bacadbadeednimo aadaan inay uga wanaagsan tahay inay ku soo biiraan ciidanka ilaalada xeebaha
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf xaashi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan oo washington jooga
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay in muddo laba sannadood gudahooda ay dowladdiisu al-shabaab kaga xorayn doonto dhammaan meelaha ay haatan kaga sugan yihiin soomaaliya maamulana ay ka hirgelin doonaan madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu xususayey sanad guurada toddobiyo kontonaad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka oo ku beegnayd labiyo tobanka bisha abril munaasabadan oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uu warbixintan nooga soo diray munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii konton iyo toddobaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ugu horreyn uu xusay in dhammaystirka dhismaha dowladdiisu ay qaadatay muddo laba bilood iyo afar casho ah wixii iminka ka dambeeyana ay ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka ugu soo dabaali lahaayeen xasilooni iyo nabadgelyo taasoo ah isbeddelka ay shacabka soomaaliyeed ka sugayaan waxaan rabaa inaan laba arrimood halkan ka sheego oo muhiima waxaan hadda aan joognaa oo dawladdan sidii loo doortay bishii february sideedeedii waxaan maraynaa hadda laba bilood iyo afar cash labadaas bilood waxaa ilaahay ugu guuleeyey inaan dawlad dhamaystiran aan maanta halkan aan idinkaga sheegayno inay jirto oo shaqaynaysa inay igu qaadatay aniga shan iyo toban casho inaan ra-isul wasaare magacaabo isagana ra-isul wasaaraha ee ku qaadatay labaatan iyo kow casho isbuuc ka horna inaan magacaabnay ciidamadii qalabka sida guud ahaan taasoo ka tarjumaysa isbeddelka dhabta ah oo shacabka soomaaliyeed ee laga rabaa waxaan ognahay isbeddelkaasi waxaa uga horeeya inaan keenno amni waxa ummaddana ay naga sugayso waxay tahay inaan keenno magaaladan muqdishaha oo saddex malyan degan tahay iyo guud ahaan inta qolooyinka horarka ah oo nabaddiidka ah ay haystaan inaan kala wareegno muddo yar gudaheeda ummadda soomaaliyeed intaas ayay naga dhowr sugaysaa ay naga sugaysaa waxaan aaminsanahay marka inaan gaari karno maxaa yeelay waxaan leenahay khibraddii loo baahnaa madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka soomaaliya aanu dhismi karin haddii aanu lahayn hoggaan wanaagsan waxaana uu xusay in hoggaanka ciidamada ay wanaajinayaan islamarkaana ay dowladdu dib u soo celinayso ciidamadii kala duwanaa ee uu dalku horay u lahaan jiray kuwaasoo astaanna ay u noqon doonaan ilaalinta sharciga ciidanku wuxuu u baahan yahay hoggaan hoggaankan anaa uga horreeya aniga waxa aan u sheego ciidamada qalabka sida iyo dadka sidaad u xusho yay ku xihan tahay horumarka iyo amniga aan keenayno magaalada muqdisho aan ka keenayno waxaana laga rabaa hoggaankii haddaan nahay inaan astaan noqonno astaantu waxay tahay kow waa ka hadalnaa annagu musuqmaasuq inaan ka fognahay ciidan iyo musuqmaasuqna isuma keenno astaan inaan u nahay wadannimo iyo soomaalinimo inaan astaan u nahay astaan inaan u nahay inaan sharciga ilaalinayno astaan inaan u nahay in aan runtii ummadda kicinayno oo aan ku abaabulayno inayna garab istaagaan ciidanku askarigu iyo sarkaalka markuu arko taliyihiisii siduu u dhaqmaayo u dhaqmaa haddii taliyaha uu xun yahay askarigu ma ficlaan karo marka laga bilaabo aniga waxaan u taaganahay runtii taliyayaashan ay u taagan yihiin inaan ciidan ciidanka qaranka soomaaliya aan dhisno oo aan ku celino siduu ahaan jiray caalamkuna aan u muujino inaan inaan soo celin karno ciidamadii cirka ciidamadii dhulka oo dhammaystiran iyo ciidankii badda oo waardiyeeya xeebaheenna hadduu ilaah yidhahdo leadershipku ama hoggaanku waa bilowga ciidanka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhanka kale sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadal la sameeyaan madaxda ururka al-shabaab intooda nabadda ogol haddii ay taasi ka dhega adeegaanna ay ugu tegi doonaan goobaha ay dalka uga sugan yihiin isagoo hoostana ka xariiqay in muddo laba sano gudahooda ay dalka uga xorayn doonaan al-shabaab waxaan diyaar u nahay inaan la hadalno shabaab xitaa madaxdooda kuwa ku khasban inay la joogaan kuwa inkaarta qaba oo dibadaha nooga yimid oo doonaya dalkan iyo dalkan iyo dadkiisa inay waxyeelayaan ama ay dhibaateeyaan dadka leadershipka u ah shabaab waxaan leenahay waxaad burburinaysaan ma aha dowlad soomaaliyeed dowlad soomaaliyed ma burburin kartaan dowladdu waxay haystaan taageero caalama ayay haysataa ciidan waxaan haysanaa aad u fara badan laakiin waxaad burburinaysaan runtii rajadii ummadda soomaaliyeed waxaad burburinaysaan hantidii soomaaliyeed waxaad dilaysaan walaalihiin ee dowlad ma qabsan kartaan waxaan idiin sheegaynaa leadershipka dadka madaxda u ah shabaab toban sana dagaalaysay annagu diyaar waxaan u nahay haddaan nahay dowladdii haddaan nahay shacabkii soomaaliyeed haddii aad nabad qaadan weydaan in nab alla meesha joogtaan aan idinkugu imaano hadduu ilaah yidhaahdo waxaan xaqiijinaynaa muddo laba sano ah shabaab inaan dalka ka cir karno hadduu ilaah yidhaahdo ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa hadalkiisa ku soo gunaanuday in dowladdu ay la dagaalamaysa musuq maasuqa iyo faqriga oo uu sheegay inay yihiin waxyaabaha daashaday shacabka soomaaliyeed waxaana uu ballan qaaday inay dhaqaalaha dalka kobcin doonaan annagu madaxdii qaranka annagoo ah waxaan la dagaalaynaa musuq maasuqa maxaa yeelay musuq maasuqu waa cadowga dowladnimada soomaaliyeed wey waxaa kale oo aan rabnaa in aan la dagaalno faqriga wax la yidhaahdo ummadeennu waa waa waa waa rafaadaysan tahay dhibaato dhaqaala haysta shaqa la'aan iyo weliba dhalinyarada haysata waxaa badan nagu ah in aan kobcinno dhaqaalaha sidaan idiin sheegay oo aan la dagaalno faqriga dalkeennu waa dal qani ah wax walba waa haysanaa laakiin qof gaajo hayso ma ilaalin karo sharciga sidaas darteed waa inaan la wada dagaalno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin cusub oo uu soo saaray macadka daraasaadka ee heritage ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyina deg deg ah lana lalana yimaado istaraatiijiyad cusub oo lagu wajahayo wax ka qabashada abaaraha faahfaahinta daraasadan cusub ayaa jaamac buulle jaamac waxa uu ka waraystay xuseen yuusuf cali oo daraasadan u diyaariyey macadka heritage
warbixintan baaxadda weyn oo aan ka sameynay abaaraha waxaa loogu talagalay in aan ku eegno baaxadda ay lale ay leedahay abaaraha deegaanada ay saameysay dhibaatada ay u geysatay dad iyo dunyo intaba sidii loola tacaalay heer qaran ilaa heer caalami caqabadaha jiro iyo in aan talooyin tixgelin mudan aan soo jeedino si abaarahan loola tacaalo hadda mustaqbalka fogna loola yimaado istaraatiijiyo wax looga qaban karo xuseen mustaqbal ha joogtee hadda waxaa muuqata macluumaadka oo warbixintan ku qoran in uu yahay macluumaad laga dheragsan yahay marka waxaad isleedihiin xusuusin ayay u anfacaysaa warbixinta waxa ay talooyinka ay soo jeedinayso waxa ay ku wajahaysaa laba qaybood mid ah sida hadda waxyaabaha taagan dhibaatada intay la eg tahay iyo sida wax looga qaban karo iyo midda mustaqbalka marka waxyaabo badan oo aan dadka intooda badan ay ku baraarugsaneen ayaa ayaa ku jiro talooyinka ay warbixinta ay soo jeedineen sida ku qeexan ciwaanka labaad ee warbixintan waxaad tidhaahdeen waxaa loo baahan yahay in farsamo cusub oo diyaargarow iyo gargaar lala yimaado waa maxay farsamooyinka aad ku talinaysaan farsamooyinka aan ku talinayna waxa waaye dowladda iyo beesha caalamka intaba maadaama dad fara badan oo soomaali ah ay hadda ay halis ugu jiraan abaarahan in wixii gacanta lagu haayo hadda la gaarsiiyo gaar ahaan goobaha aadka u go-doonsan marka talooyin kale oo waxaad soo saarteen iyaguna aad leedihiin tillaabooyinka ugu muhiimsan ee in la qaada loo baahan yahay marka tillaabooyinka noocan oo kale ah marka aad soo saartaan sidee ayaa loo dhegeysaa baad isleedahay warbixintan waxaa loogu talagalay in ay ay saameyso go-aanada baarlamaanka federaalka soomaaliya xukuumadda soomaaliya maamul goboleedyada iyo beesha caalamka waxaan ognahay in hadda soomaaliya ay muddo dheer ay ku jirtay khilaaf khilaafkaas oo weliba gaar ahaan midka ka dhexeeyo shabaab iyo dowladda inuu taban jirsaday intii khilaafkaas uu sii jirana waxaa sii jiri doonta dhibaatada dadka soomaaliyeed ay maaragtay ay soo gaarayso sidaa darteed warbixinta waxay ku talinaysaa in dowladda iyo iyo shabaab ay miiska wadahadallada yimaadaan si xal looga helo dhibaatadan soo noqnoqotay ee ammaan darrada saameysay guud ahaan soomaaliya ugu dambayntii waxaad soo aruuriseen warbixinno ku saabsan lacagihii abaaraha lagu taageerayay oo meelo kala duwan soo gaaray qaybtii ugu badnaydna waxaad sheegteen inay soo gaartay gurmadka deg dega ah ee abaaraha oo laba milyan ah laakiin lacago kala duwan ayaa meesha ku qoran oo la bixiyey iyo kuwa la bixin doono marka ma qeexno in gurmadka deg dega uu u imaanayo iyo inuu meelo kale ay aadayaan
waxay u baahan tahay war in abaarahan si aan kala har lahayn loo looga qayb qaato gaar ahaan sida hore aan u sheegay in dowladda iyo beesha caalamka hadda wixii gacanta lagu haayo in la bixiyo waxaa xusid mudan in qurba joogta iyo ganacsatada ay si weyn ugu qayb qaateen maaragtay gurmadka dadka abaaraha ay saameeyeen laakiin intaas in ka badan ayaa la rabaa in la sameeyo gaar ahaan laba shirkadood telesom iyo hormuud ayaa qayb weyn ka qaatay shirkadihii kale waxaa la rabaa iyagana inay maaragtay doorkooda qaataan sidii lagu yaqaanay waxaa sidoo kale maaragtay xusid mudan in guddiga abaaraha ee qaran iyo maamul gobole guddiyada heerka maamul goboleed inay wada shaqeeyaan si loo fududeeyo gaarsiinta deeqda dadka ay abaaraha sida daran u saameeyeen
kaasi waxa uu ahaa xuseen yuusuf cali oo daraasadda u diyaariyey macadka heritage daraasadu dhowaan soo saaray waxaana uu faahfaahinta siinayey wariyaha waxaa faahfaahinta arrintaas ka wareysanayay jaamac buulo jaamac oo washington jooga
v fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad dunida ka joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayda fiidnimo idinka imanaysa washington waxaa dhegaystayaal qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadkii qoyska hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka rogaal celisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dowladda maraykanku aanay sii gudageli doonin dalka siiriya xilli toddobaadkii hore uu amray weeraro gantaal ah oo lagu qaaday saldhig dhinaca cirka ah oo suuriya ay leedahay kaasi oo la aaminsan yahay inuu ahaa halkii laga soo qaaday weerarkii hubka kiimikada ah loo adeegsaday ee lagu laayay dad rayid oo carruur ay ku jirtay trump oo uu warameeyey weriye ka tirsan fox business news ayaa sheegay inuu go'aansaday in jawaab militari ay ahayd mid lagama maarmaana kadib markii uu arkay sawirada carruur u dhimanaysa weerar loo adeegsada kiimika oo ka dhacay magaalada khan sheekhnun
madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in xiriirka xukuumadda moscow ay la leedahay maraykanka uu sii xumaaday tan iyo intii uu madaxweyne donald trump la wareegay xafiiska saddex bilood ka hor putin ayaa arbacadan maanta ah ku sheegay waraysi uu la yeeshay telefishinka dowladda ruushka in xeerka is-aaminaad gaar ahaan tan dhinaca militariga uusan hagaagin laakiin ay u eg tahay in uu sii yaraaday putin ayaa ra'yigiisan gudbiyey iyadoo ay wasiirada iyadoo ay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ee maraykanka iyo ruushka tellerson iyo sergey levrof uu dhex maray muran ku saabsan taageerada ay dowladda ruushka siinayso madaxweynaha dagaalka ku jira ee dalka syriya bashaar al asad iyo duqayntii toddobaadkii hore uu maraykanku ka geystay dalka syriya warmurtiyada ay soo saareen xafiiska midooda yurub ee soomaaliya ayay kaga hadleen xukun dila oo dhowaan maamul goboleedka puntland ay ku fuliyeen shan qof oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin ururka al-shabaab warkan ayaa lagu sheegay in iyadoo xafiiska midooda yurub uu si adag u cambaaraynayo dhammaan ficilada argagixisada islamarkaana ay taageerayaan xukunka caafimaadka qaba ee loo raaco nidaamka sidoo kalena ay ka soo horjeedaan mabda'a xukunka dilka ah sifo kasta ahaadee iyagoo intaasi ku daray in midooda yurub ay xukunka dilka ah u tixgelinayaan mid xanuun badan iyo weliba ciqaab bini'aadamnimo aan ahayn taasi oo burburinaysa bay yidhaaheen in laga hortago dembiyada islamarkaana muujinaysa dafiraad sharafta dadka oo aan la qaadan karin
mar kale fiidnimo wanaagsan cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in uu jiro xiriir ka dhexeeya dabaylaha ilniiniyo ee cimilada lala xiriirinayo iyo tirada kaysaska cudurka daacuunka ee bariga afrika cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale waxay saadaalinayaan in loo baahanayo in la sameeyo diyaargarow caafimaad marka dabaylaha ilniiniyo ay dhacayaan wariyaha v o eda ee jessica bernan ayaa warbixintana soo dirtay ibraahim xasan daandurey ayaa soo akhriyay dabeelaha elnino ayaa ah arrin cimilo oo caalamiga oo dhaco wakhtiyaan caadi ahayn laba ilaa iyo toddoba sannadood ee kasta gudahood diristaasi badeed ee elnino ayaa waxa ay horseedaa dhacdooyin ba'anee cimileed sida iyada oo soo rogta daadad iyo xaalada abaareed oo ka dhasho cudurka daacuunka ku dhowaad boqol iyo toddoba iyo toddobaatan milyan oo qof ayaa deggan meelaha daacuunka uu ku fido inta lagu guda jiro elnino waxaa jirta caddayn aan badnayn oo muujinaysa saamaynta ilniino ay ku leedahay caafimaadka afrika daraasad ay samaysay akademiyadda national academy of science oo koox ka socotay uu horseed ka ahaa shon moore oo isagu ah khabiir caafimaad ayaa waxa ay ogaatay raadka dhacdadaasi ay ku leedahay soo badashada cudurka kolera ee dalal ku yaala afrikada bari
contamination into the drinking water, um, you know, in areas where there's open defecation. Um, sababtu waxa weeye waxaa keeni kara daadadka oo calwinaya ama wasaqaynaya biyaha la cabo ee meelahaas iyo buuxdhaafka bulaacadaha oo dhalinaya wasaqowga biyaha la cabo
sida uu sheegay shon moore oo ah khabiir caafimaad oo ka tirsan jaamacadda john hopkins cudurka daacuunka ayaa sanad walba waxa uu ku dhacaa in ka badan boqol iyo konton kun oo qof dadkaasi ayaa badankood waxa ay ku nool yihiin afrikada saxaraha ka hoosaysa laakiin khubarada ayaa waxay sheegayaan in marka ay jiraan dabaylaha elnino in tiradaasi ay ku biiraan ku dhowaad konton kun oo qof sida ka dhacday bariga afrika heerka dhimashada ee cudurka daacuunka ayaa gaari kara boqolkiiba konton haddii aan la daaweyn khubarada ayaa sheegaysa in lix ilaa iyo laba iyo toban bilood ka hor lasii saadaalin karo ilnino taasi oo fursad u siinaysa shaqaalaha caafimaadka ah in ay usii diyaargaroobaan sida uu faahfaahinayo shon moore Sort of an advance warning could could it, even if it doesn't prevent an outbreak, could at least digniinta hordhaca ah ayaa ugu yaraan wax ka tari karta in hoos loo dhigo tirada dhimashada tend to occur during the early part of an outbreak.
daawada afka laga qaato ee looga hortago fuuqbaxa ayaa hoos u dhigi karta dhimashada iyadoo ka dhalata cudurka kolera laakiin ilaa iyo hadda ma jiro tallaal qiimo jaban oo looga hortegi karo cudurka daacuunka gaar ahaana xilliyada ay jiraan dabaylaha ilnino
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o e da jessica berman inoo soo dirtay halkaad kala socoteenna waa v o e
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay ciddii wararka iyo weliba warbixinadaas ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogga iyaga v o a somali com haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya yaasin ciise wardhere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee dalka soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeya dhibaatooyinkoodu ay sii badanayaan maxay tahay istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee dowladda iyo shacbiga soomaaliyeed ay wax uga qaban karaan si looga gudbo inaan dadka mar walba la quudinin ee iyagu ay la soo baxaan khayraadkii iyo waxyaabaha ilaahay dhulka soomaaliya ku manaysta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah gudoomiyaha hay-adda swiss calmo oo ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ka shaqaynaysay howlaha dhinaca bini-aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo calas maxamuud jaamac oo ah aqoon-yahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo bini-aadanimada waxaan ku bilaabayaa calas maxamuud jaamac Waa waa mahadsan tahay yaasiin waa ku salaamayaa dhammaan een, adiga iyo dhegaystayaashaba Een, sidoo kale waa salaamaya mustafe xaaji goobdoon een, oo igala qaybgalaya doodan maanta Een, abaarahan soo noqnoqda dhibkooda iyo laadan yihiin soomaaliya waa sanadyadii ugu dambeeyay waxay ahayd maaragtay een, dhibaatada yacni eh, environment waxa la yiraahdo degradation ee ku yiraahdaan luuqadaha dalka dadka ajnabiga ah ee waxaa ku dhacay een, maxaa la yiraahdaa nabaad guur nabaad guurkaasoo kalifay inay abaaruhu si dhaqsale awal tobankii sano marbay soo noqon jireen haddase waa soo gaabteenoo labadii sano iyo saddexdii sano unbaad arkaysaa maaragtay abaariyoo soo noqnoqda hadde een, dalkiina wuxuu isaga jiray marxalado ku meel gaara ee, dowladdu ee, laftirkeeda waxaa weeye waa awoodeeda iyo tabarteedana waa iska koobnayd marka dee waxaan dhihi karaa un een, waxa looga bixi karo un abaabul weeye abaabulkuna wuu bilowday een, afar iyo tobankii marso 2017 ee, laba kun iyo toddoba iyo tobankii waxaa ee, xukuumadda hadda jirta ee, mudane farmaajo iyo een, xasan khayraba ay hormuudka ka yihiin waxay ee, magacaabeen guddi ee, qaran ee gurmadka abaaraha ee, guddigaas oo culamo diinka ay ku midaysan yihiin ee, soomaalida iyo ururada ee, kala duwan ee bulshada Ee, sidoo kale wuxuu ra'iisul- madaxweynuhu uu mas-uul uga dhigay ra-iisul wasaaraha inuu guddiga mas-uul ee, hormuud u noqdo ee, oo arrimaha abaaraha un ma aragtay xal loogu loogu helo degdega Een, nasiib daro ee, barnaamijku een, waxa weeye wakhtiga uu soo gaaray abaartiyo jirta oo socotaa dowladdu dhismaheediina socday marka problemka ugu weyn meeshaasuu ka dhacay Een, wasaaradna waa loo magacaabay wasaaradda eh, gar- eh, gargaarka degdega gargaarka humanitarianka eh, wasiiradda maryan qaasim Een, ayadana waxaa weeye mas-uuliyadeeda ay leedahay oo maaragtay wasaarad baaba loo qoondeeyey marka prioritiga ay dowladdu u leedahay eh, waa- waa waa garan kartaa haddii wasaarad waxaanu leexanayaa mustafa bashiir xaaji goobdoon waa mahadsantihiin bahda voice america iyo saaxiibkay calis maxamuud jaamac waa barnaamijka aan kala qaybgalay howlahan abaaraha iyo fatahaadda howlo cusub maaha waa tobanka sano ugu dambeeyey dalka soomaaliya waa ka jirtay mar kastana waa soo noqnoqdaan inta badan dadka hay-adaha ka shaqeeya waxay xoogaa loo yihiin dhibaatooyinkaas dadka barakacyaasha ah dadka ka yimaada beeraleyda oo kusoo qaxa magaalooyinka marka guddiyada la sameynayo iyo wasiirada dowladda oo si kumeel gaara mar kasta waxaad arkaysaa wasiiradu lix bil aan gaareen oo la bedelayo guddi gudiyada abaara waxay u badan yihiin gudiyo iska rag mutadawaciin ah oo culumo ah iyo dad aan u bisleen howlahaas gargaaridda bulshada marka barnaamijyadan kale waxay u baahan yihiin dad khubaro ah dad xoogaal u leh sida hay-adaha kale hay-ada waxaa jira ka sha- shaqaale leh shaqaaladoodu ay gey karaan meel kastoo kale marka waxay u baahan yihiin barnaamij dheer oo dib loo fiiriyo abaaraha iyo fatahaadda dee waxaa keenaya systemkii dawliga ahaa iyo iyo iyo nidaamkii isbedelka eh, waxaa soo gala mar walbaba hakad hakad siyaasadeed En adduunweynuhu waxaan waxa uu uga bixi karaa waa nidaam joogto ah waxaan waa wax long term eh, plan loogu talagalay qorshe dheer oo habaysan oo cilmiyeysan ayaa looga bixi karaa dhulalka eh, mar walbana abaaruhu ay ay- ay ragaadiyeen oo soo noqnoqda waa dhulal aan naqaan noocaana waa goboladan shabeellada eh, hoose wala weyn eriyadeeda oo la yiri eh, dhulkay ka sarreysaa mar walbaba roobku hadduu ka daaho aad bay u dhib badan tahay maaragti inuu dadku biyo gaaraan sidoo kaleete gedo eh, eh, bakool eh, galgaduud eh, maxaa la yiraahdaa gobolada waqooyi eh, eh, eh, sool iyo sanaagba marka eriyada waaba cayiman yihiin oo waa la yaqaana waxaa loo baahan yahay laakiin dowladdu inay ay- ay qorshe dheer oo barnaamij oo soomaali oo midaysan oo isku xiran oo- oo oo- oo ka fakarta eh, eh, mustaqbalka shacabka iyo dalka eh, wakhtiyada soo socda in ma aragtay en- en maxaa la- laakiin hadda waxaad arkaysaa eh, shakhsiyaad baan is- is- is- is- maaragtay isxilqaamay eh, communitiyo kala duwan oo oo dibadda ku nool oo oo ka soo jeeda degaanadu ay abaaruhu ay ay ay dhibaateeyeen ayaa isdabberhaya oo ma aragtay ugu talagalaya inay dadkii ma aragtay u diraan ayaguna haddee laftirkooda inta ay ay wax xallin karaan way yar tahay waxaa habboon in eh, ayagu laftirkooda la kaashadaan dowladda iyo ciddii markaas mas-uulka ah si coordination fiican loo helo waxaad moodaa soomaalida inteeda badan damaqashada abaaraha iyo fatahaadda inay aada u quseydo annaga haddaan hay-ad nahay wax badan baan usoo joognay waxyaalo badan ayaa jiray dadka barakacyaasha oo aad u damaqaneed dadkii dadkii hantida lahay beeraleyda oo magaalooyinka usoo qaxaya tobanka sana ugu dambeeyay sanad kastaba hadday kumanaan kun soo qaxaan oo kale dhibaatooyin waxay ka gaaraysaa mustaqbalka dadkii beeraleyda ahay si dib loogu celi lahay deegaanada ay ka yimaadeen inta badan dadka qurba joogta ah waxay sameeyeen damaqasho fiican ay u damqadeen dadkooda laakiin maaha waa wax emergency ah waa wax kumeel gaar ah waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda inay sameeyaan barnaamij dheer oo mustaqbalka dheer ah Een, calas mar walbana waxaad moodaa dadkii markii abaartii ku dhacdo oo xoolihii ka dhammaadaan haddana roobkii markuu yimaado haddana inaan biyihii haddana laga faa'iidaysan maxay tahay sababtu yaasiin saad sheegtayba waa sax ee, waa dhacaysaa ma haddaadan marnaba u qorshaysnayn Een, dhulkeenna waxa uu leeyahay ee, biyo badan baa soo mara oo buuraha etoobiya dhanka ka yimaada waa ay gudbaan ayagoo aan laga faa'iidaysan sida kuwa hadda ee, puntland areadeeda iyo sool iyo sanaag Ee, sidoo kaleete webigii shabeelle laftirkiisa oo baryahan dambe bilaabay inuu guro Een, ayadana aan laga faa'iidaysan Een, maxaa la yiraahdaa xataa faa'iidaysi iska dhaafee sometimes waxaa dhacda een, waa la qodi jiray waagii dowladda dhexe jirtay een, inuu fatahaad ba-an ku dhigo Een, waqtigii haddeertan ay xukuumaddii hore tagtay ee- ee- ay jirtay laba goor bay fataheen jowhar ay ku fataheen biyahaas iyo iyo iyo tuulooyinka u dhadhow marka een, waxa waxaa loo baahan yahay in qorshe nidaamsan oo habaysan in loogu talagalo oo culays lagu saaro international communityga iyo dadka experienciga u leh een, in arintaasi si fiican ma aragtay looga baarando Ee, mustafa ah, bashiir xaaji goobdoon waxaad la shaqaysaa hay-adaha samafalka gaar ahaan kuwa bini aadanimada waxaana aada looga qaylinayaa dadkan ee, wax loo dhiibayo ama local ah, ngo ha noqdeen ama kuwa caalamiga ha noqdeen inaan dadka deegaanadu aana inta badan ee, ku qabin kalsooni anigu waxaan dhihi karaa daha shan labaatanka sano ugu dambeeya dagaalada hay-adaha ka shaqeeya samafalka shaqooyin badan bay qabteen wadanka waa soo og tahay dowladii kumeel gaarka si fiican uma howlgeli jirin maamul goboleedyada dib ay ka yimaadeen hay-adaha samafalayaasha waxay mudan yihiin ammaan shaqooyin badan bay qabteen waxay leeyihiin shaqaale geeya deegaanada degmooyinka iyo gobolada waxaad moodaa dowladii dhexe inaysan gaari karin goboladii maamul goboleedyada inay ku egyihiin degmooyin gooni ah dadka qurba joogta ah faa'iido badan ayaa sameeyeen laakiin waxaa loo baahan yahay hay-ada geeya goobihii loogu talagalay oo samafalayaasha ah waa hay-ada international n g o ah oo ku xiran beesha caalamka arrimahana beesha caalamka ma qaban karto waa dadka soomaalida ah in arri- arrimahan ay ka walwalaan oo shaqo adag laga qabtaa waa wax laga xishoodo annagoo dowlad leh in abaaruhu soo noqnoqdaan iyo fatahaadda waa wax aan loo dulqaadan karin oo biniaadnimada ku saabsanayn soomaali badan ay malaayiin dollar qurbaha kasoo dhiibto lacagaha waxaa loo baahan yahay in saliid iyo beriid lagu gada maahine in dadka abaaraha ka so- dib- ka yimid qaxootinimada in deegaanadooda loogu celiyo oo lacag fiicanna la siiyo maxay tahay qorshaha een, calas ee, maxamuud ee jaamac dowladda haddii aad xoogaadu tahay laga fakari karo sida uu mustaf sheegayo in dadka aan lagu quudinin xeriyo kadeediyo iyo xeriyo markaasi barakaca iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ku yaala ee dhulkii iyagu ay ku dhasheen abaartu ku qabsato roobku ugu yimaado wixii loo helan lagu geeyo dowladda waxaan eh, sidaan ogahay waxaa jira barnaamijka eh, eh, national development plan wax la yiraahdo eh, qorshe howleedkii qorshe eh, maxaa la yiraahdaa howleedkii dowladda oo isaguna taaban doona long term plan eh, mustaqbalka fog een, een, een, dowladda waxay ay hirgelin lahayd marka qeyb ka mid a waxaa weeye chapter ka mid a wuxuu ka mid yahay resilience chapterka la yiraahdo Een, wuxuu wuxuu- wuxuu ka hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa xalka loogu heli karana sida la sheegay uu sheegay walaalkay mustafa waxaa weeye in een, dadka een, hay- xataa haddii ayn dowladdu gaari karin een, een, een, eriyada qaa- meelaha qaarkood inay adeegsato ngo-yada ka shaqeeya een, ayagoo haddii ngo-yadana kula xisaabtama ee, maxaa la yiraahdaa wixii la deliver gareeyey ngo-yada for the last twenty years waxay noqdeen dad ah, ka- capabilitygoodii iyo aqoontoodii iyo xirfadeed ay korodhay marka in laga faa'iidaysto ayagana aan laga shakin in sharci iyo nidaam hagana loo suubiyo ay dowladdu u suubiso dadka meelaha loo- ee, ka- kasoo ka yimaadeen dee in adeegii dowladdu ay qaban jirtay in loo geeyo ninkii beer lahaa beertiisii lagu celiyo wuxuu u baahan yahay hadduu dalag u baahan yahay hadduu ca- u baahan yahay dowladdii hore waxaan xasuustaa bangiga horumarinta dadku waxay waxay amaahin jirtay cagaf cagafyo u be- beerta u fala haddii hadda awooddaa dhexe ma lihin ee dowladdaasu ay lahayd laakiin waxaa la suubin karaa hay-adana diyaar oo ah in la siiyo qof walba hadduu xoolo dhaqato ahaa xoolihiisii iyo siduu ha- ugu soo ceshan lahaa ee, maxaa la yidhahdaa noloshiisii caadiga ahayd uu dib ugu soo ceshan lahaa in lagu garab lagu siiyo aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah gudoomiyaha swiss ee calmo oo ah ah hay-ad ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ka shaqaynaysay howlaha dhinaca bini-aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo calas maxamuud jaamac oo ah aqoon-yahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga doodii gaabneed intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaanu ku dhaafno haatana kusoo dhowaada cabdixakiin maxamuud shirwac oo dhinaciga fadhiya oo inoo hayo xubintii caafimaadka iyo qoyska
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska xaaladda abaarta ee ka jirta deegaano badan oo ay soomaalidu degto ayaa ah mid sintay badi dhulka ay saamaysay taasi oo si toosa u waxyeelaysay dhismihii nololeed ee dadka baadiyaha ku dhaqan iyo weliba kuwa magaalooyinka jooga oo ay si dadban u saamaysay si taasi looga gargaaro ayaa meelo badan laga sameeyey kulamo loogu yaboohayo dhaqaale lagu taageerayo dadkaasi magaalada hargeysa waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay xaflada ka duwan kuwii hore loogu taageeri jiray abaaraha iyadoo ururo iskaashaday ay qabteen kulan dhaqaalaha ka soo baxa ay ku taageerayaan xaaladda caafimaad darro ee soo waajaday dadka ay abaaruhu saameeyeen gaar ahaan deegaanada uu shubanku ka dilaacay nimo cismaan cabdi waxay xubin ka tahay ururka somalilan life makers iyo weliba xubnaha soo qabanqaabiye kulankan waxaana inoo sharaxaysaa waxaa ku dheliyey Eh, severe drought baa dalkeeni ka dhacay waa la arkaa siday u saameeyeen dalkeeni iyo xoolaheenniba u saameeyeen sababaha markaan ugu dhaliy waxaa ka mid ahaa sidii aan u caawin lahayn dadkeenan abaaraysan ee tabaalaysan ee xooliya adduunyaaba meel maalba ku waayey een, abaartan saameysay kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan afar boqol oo haween ah ayaa sida ay tilmaamayso hana maxamed cali oo xubinka ah eva group islamarkaana ka mid ah xubnaha soo qabanqaabiya kulankan ay haweenkani ka kala socdeen qaybaha kala duwan ee haweenka ku dhaqan magaalada hargeysa dadka meesha yimaada waxay ahaayeen dumar khaas un ah waxaan oran karnaa ilaa afar boqol oo qof bay gaarayeen allahuma salli calaa maxamed Ha- dhowr classes bay ukala baxeen dumar waaweyn baa yimid dad danyaraa way yimaadeen yani nooc kasta dumarka kamid ee somaliland way joogeen alaab badan oo la iibsaday alxamdulilah qabanqaabiyaasha kulankan ayaa ka hor intii aanay bulshada isugu yeedhin ee soo sameeyey kormeer la xidhiidha xaaladda rasmiga ah ee ku sugan yihiin dadka ay abaartu saamaysay waxaana ii sheegtay farxa cabdiraxmaan yuusuf oo xubinka ah ururka somalilan life makers inay goobta ku soo bandhigeen muuqaalo abaarta muujinaya kuwaasoo ay bulshadu goobta ku daawadeen ka hor intii aanay waxba iibsan
horta markii lasoo galay la yimid horta waxaa la bilaabay een- een, waxaa lala hadlay een, een, groupkaygan somaliland life makers ee, sidii aan u bilaabnay iyo sidii ee, hawsha u qabano ee, ee, si- intii ee, shantii sano aan wax qabanaynay Ee, kadibna waxaa laga hadlay een, waxaa la siiyey dadkii waxaa la tusay a video clip oo een, hablaha ee, naga mid ah ayaa tagtay een, ee, ee, meel een, ee abaartu xoog xoog u saameysay xagga bariga shishe marka een, way tustay een, sawiradii ay soo qaaday marka wallahi dadkii xoog xoog bay ugu dhiirigelisay inay inay inay een, arkaan oy tabarucaan ay arkaan dee wixii saameeyay dadka marka kadibna een, waxaana loo bilaabay een, ciyaar soomaali oo een, dadku ay ku maar ee, ku ee, madadaalaan een, xogaha marka ay- ay ee, ciyaar soomaaligii iyo heesihii een, ee, maxay ahaaye dhaqanka ay ay ay daawanayeen xoogaha ayaa markii dambe loo bilaabay inaa loo furo een, macradka amba carwadii khayriga marka waxyaala badan baa yaalay waxaa la iibinayaa dhar een, oo kala duwan waxaa jira een, dharkii xaggii een, ee, maxaan kugu tilmaamaa aroosyada waxaa jiray oo kale la iibinayay make up een, waxaa la iibinaya oo kale cunto kala duwan oo dhowr eh, dad nagu eh, donate gareeyey eh, si lagu iibiyo meesha Een, waxaa lagu iibinaya sharaabo adigu alaabo badan oo ay dumarku een, aada u xiiseeyaan ayaa ayaa lagu iibinaya meesha goobtan oo la keenay agab kala duwan oo qiimahooda hoos loo dhigay boqolkiiba konton islamarkaana socotay muddo afar saacadood ah ayaa sida ay sheegtay nimo cismaan cabdi lagu ururiyey lacag ka badan shan kun oo dollar horta ilaahay baa mahadleh Een, hawsha waxay noo socotay waxay noo bilaabantay afartii waxaanay noo dhamaatay sideedii marka afar saacadood baan marka hawshaasi noo socotay alxamdulilah ilahi mahadii waxaana ururnay inta badan shan kun oo dollar Oo, waa taasna waa alla mahadi weyn waxa alla nagu mahad celiyo weeyaan marka la eego tigiraanta hoosaga aan ku iibinaynay aan lacag aan ku iibinaynay Een, bakhtiyaan nasiibkoo la gelayay Een, in alaabooyinkaan iibinay alxamdulilah isku celcelintii markaan intaa isku celcelinay ilahay wuxuu naga siiyey in ka badan shan kun oo dollar qabanqaabiyaasha kulankan ayaa xusay inay qorsheeyeen ee dhaqaalaha ka soo baxay kulankaasi inay gargaar caafimaad ugu fidiyaan gaar ahaan dadka ay soo waajaday xaaladda caafimaad darro ee ka dhalatay abaarta daba dheeraatay iyagoo tilmaamay inay gaar ahaan kaga qayb qaadanayaan daawo biyo iyo weliba hoy waatan mar kale nimco cismaan cabdi qorshaha koowaad aan sharwac oo kalena waxaa ka mid a dalkeena waxaa ka dilaacay xanuuno ugu horeeyo color aan color uga horeeyo waxaan aragnay dhowr meelood buu ka dilaacay daroor buu ka dilaacay halka xuduudda s- aan soomaaliya halka iyo sooma- iyo etoobiya wuxuu ka dilaacay buuhoodle dhowr meelahaas ayuu ka dilaacay si marka aan uga hortagno waxaa ujeedadeeda koowaad waxa weeyaan miracle assistant inay dadkani helaan laba inay helaan biyo saddex inay helaan raashin iyo bacayo waxay sidoo kale ii sheegeen inay goobaha caafimaad darradu ay ka timi ay geyn doonaan howlwadeenno caafimaad oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir waa sida ay mar kale tilmaamayso hane maxamed cabdi keliya tan aanan doonayn roob baa da'ay alxamdulilah laakiinse roobka daacun baa dilaacay een, cudurro badan baa dilaacay marka waxaan doonaynay inaan u qaybino lacagta qayb biyaa oo meelaheena gaari roobka ama waxaa lii kale aan ku taaqulayn karno qaybta labaadna waxay ahayd qaybta medical aid ah oon doonaynay inaan wixii dhakhaatiira intay isku raacaan iyo ardayda jaamacadaha ku jira dhakhaatiirta wadaan aan kaxeyno oon geyno een, regionskeena weli gaadhin medical aidku Een, darna iyo wax kasta dhinac walba inaanu ka istaagno hadday dhar noqoto hadday medical noqoto hadday biyo noqotoba iyo hadday cuntooyin noqotoba waxaan gaarsiin karna umadeyna inaan gaarsiino iyadoo abaartu ay muddaha soo taagnayd islamarkaana dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba lagu sameeyo kulamo door ah oo lagu ururiyo tabarucaad ama baqaadhaan ayaa farxa cabdiraxmaan yuusuf ay sheegtay inay fikirkan u doorteen ee si dadka ka qayb qaadanaya ay wax u helaan iyagoona wax u iibsadaan si dhaqaalaha ka soo baxa gargaar loogu fidiyo Ee, waxaan ugu dooranay een, abaartu way jirtay like een, ilaa dhowr bilood marka dadka already qaar badan baa een, tabarucaad sameeyey oo ugu deeqay een, xaggii een, abaaraha marka waxaan smahayn fikrad soo jiidata dadka ay ay ku tabarucaan siba dumarka marka ee, fikradaa waxay naga ahayd een, een, aan soomaali kuma sheegi karo laka win win situation yani adigii waad bixinaysaa tabaruc baad wax u bixinaysaa haddana wax baad helaysaa marka dadkiibay soo jiidatay inay imaadaan oo kasoo qayb galaan yani waxna ay ku helaan iyagu eh, xaggooga shaksi ahaan lacagta ay bixinayaanna inay noqoto lacag ee lagu em, eh, tabarucayo qoladii eh, saamaysay em, abaaruhu guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska taniyateenu barnaamijka mid lamid a isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud jirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin stuudio weli la fadhiya hees dabacsanna ma laha dhegeystayaashood la soo baxbaxsanaysa cabdixakiin Aad iyo laakiin aan ka gaarsiiyo qodob ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn kabtanka doonta alkowtar ah oo ay soo afduubteen burcadbadeeda soomaalida ah ayaa waraysi gaar ah uu siiyey idaacadda waxa uu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ugu dambeyn ay soo furtaan ciidamada amniga ee soomaaliya waraysi gaar ah uu siiyey v o eda ayuu ku sheegay in qoyskiisa uu u sheegayo inuu aad u faraxsan yahay islamarkaana ay nabad qabaan isaga iyo toddoba kale oo ka mid ahaa shaqaalaha oo ay beriga geysteen burcadbadeeda soo afduubatay caasha aad baad u mahadsan tahay Eh, dabcan de si aad carabaabtay en, eh, in badan baynu bulshada aynu usoo akrinayna warar kala duwan warbixino iyo weliba dunida dacaladeed aynu hadba kolba dhinac ka eegayna wararka kala duwan En, saad horeba u carabaabtay haddaana dhinacii kaalmaha heesaha aan jalleeco waxaan soo qaban doonaa fanaanada farxiya fiska iyo weliba heesta barkinta waa hagaag waxay tidhi barkimada habeenkii bogga lagama waaye ha iga baydhin weliga heestaasi dabacsan ee codka macaan ee farxiyo fiska ayaan dhegaystayaa dhegihiina uga tegi doonaa waxaanay gebagabowtahay idaacaddeenni fiidnimo ay si wada jirayda la socodsiinayeen anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo weliba caashe ibraahim aadan tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona beritoole lixdii barka subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo